galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab talaada ah bisha disembarna waa lix iyo labaatan sanadkan labada kun toddoba-iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddayada galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida dab khasaare geystay oo ka dhacay magaalada togwa jaale ee somalilan halay saacadii marka hadaladii iyo dalkii meelahaas ayuu dab ku kacay qaar ka mida dhaqaarada goobaha ganacsiga ku yaala uga jaale dadkaasi wuxuu gaaday meherado aada u fara badan oo ka tirsan meheradihii ganacsiga ee uga jaale waxaan sidoo kale idiin haynaa dhallinyaro puntland ka wada mashruuc dhirbeeris ah oo lagu magac daray guurso oo geed beer runtii markii ugu horreysay oo laga hirgeliyay puntland oo waxay ahayd meeshii laga horgeliyey dhallinyarada xilqaamayaasha guusha soo raac ee degmada burtiinleh oo runtii markii ugu horreysay markii ay waxaweye ka sameeyey burtiinleh oo ujeedku ahaa qof walboo dhallinyaro ah oo guursada inuu geed beero laba arrimoodba waa leedahay kowda in deegaankii quruxdiisa kor loo soo qaado iyo labadaa qof isjacayl iyo maxabo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan waxaa kaloo aad maqli doontaan ergeyga qaramada midoobee ugu qaabilsan soomaaliya oo soo saaray warbixinuu kaga hadlayo sannadka sii dhammaanaya wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha u dhexeeya israa'iil iyo falastiiniyiinta ee ka dhashay go'aankii uu maraykanku ugu aqoonsaday qudus inay tahay caasimadda israa'iil
doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka saddex ka mida booliiska dalka bakistan ayaa lagu dilay madaafiic ay soo tuureen ciidamada ka mida dalka indiya kadib markii qalalaasa uu ku dhex maray gobolka kashmiir war ka soo baxay milatariga dalka bakistan ayaa salaasadan maanta lagu sheegay in xiisad aan la garanaynin wixii kiciyey darteed la baalmaray xabad joojintii u dhexaysay labada dhinac ee indiya iyo bakistan kuwaasi oo hub kala duwan isweydaarsaday ilaa hadda lama sheegin wax khasaara ah oo dagaalkaasi ka soo gaadhay ciidamada indiya balse waxaa la sheegay in afar askari oo hindiyihi ay ku dhinteen rasaas ay sabtidii soo rideen ciidamada baakistan sidoo kalena wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada hindiya ay dileen hogaamiye kooxeed ku sugnaa meel u dhow magaalada saranger oo ku taala kashmiir ninkaasi oo magaciisu ahaa nuur maxamed tantaraay
afhayeenka aqalka kremlinka ee looga arrimay ruushka ayaa sharci darro ku tilmaamay go-aanka uu hogaamiyaha mucaaradka ruushiya alexey navalni uu ku qaadacay doorashooyinka madaxtinimada ee sanadka soo socda navalni ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada sideed iyo tobanka bisha marj kadib markii ay isniintii shalay ahayd ay guddiga doorashada ka hor istaageen inuu u ordo doorashada guddiga ayaa sheegay in go-aankooda ay u cugsadeen dembiyo masuq maasuq oo lagu soo eedeeyey navalni iyo taageerayaashiisa labaduba waxa ay ku tilmaameen eedahaasi kuwo la siyaasadeeyey goobaha codbixinta ayaa maanta oo salaasaa subaxnimadii hore albaabada loo furay guud ahaan dalka liberia si dadka codaynaya ay u kala doortaan ciyaaryahankii hore ee caanka ahaa george we iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi joseph bakay kuwaasi oo la kala dooranayo si uu usoo baxo madaxweynihii bedeli lahaa haweeneyda xilka kasii degaysa alan johnson sarlef bakay iyo weeh ayaa ku kala badin waayey islamarkaan midnaba aanu helin boqolkiiba konton codadkii la dhiibay natiijadii ka soo baxday doorashadii dalkaasi laga qabtay bishii oktoobar xilligaasi oo master george weeh uu ku guulaystay siddeed iyo soddon dhibic afar codadkii la dhiibay halka joseph bakayna uu helay boqolkiiba siddeed iyo labaatan dhibic sideed codadkii ay dadku dhiibteen waxaana la sheegayaa in doorashadan ku-celiska ah uu ku soo bixi doono mid ka mida labadaasi musharax ee ugu horreeyey doorashadii hore ruushka iyo shiinaha ayaa labaduba muujiyey isniintii inay doonayaan in xal nabadeed laga gaaro xiisada ka caloosan hubka nukleerka ee kuuriyada waqooyi iyo barnaamijkeeda gantaalada riddada dheer wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa u sheegay warbaahinta dowladda ay leedahay in qofna uusan doonaynin dagaal ka dhaca dhulka kuuriya isagoo intaas raaciyey in uu rajaynayo in maraykanka aysan qorsheynaynin in tallaabo milatari ay ku xalliyaan xaaladda afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha huwa junyin ayaa sheegtay shalay mar ay warbaahinta ay warbixin siinaysay in dhammaan wadamada ay adkaysi muujiyaan ayna sameeyaan dadaal wax dhisaya si loo qaboojiyo xiisadda kuuriya
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington wararka naga soo gaadhaya magaalada togwa jaale ee somalilan ayaa sheegaya in dab xalayto goor dambe uu beri ku dhowaadkiiya uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada wajaale inuu khasaare xoogan soo geystay haddaba waxaan goor dhoweyto khadka telefoonka kula xidhiidhay barasaabka gobolka gebile xamse maxamed cabdi oo iiga waramay khasaaraha uu dabkaasi geystay xalay saacadii markii la helay labadii iyo dalkii meelahaas ayuu dab ka kacay bakhaar kamida bakhaarada goobaha ganacsiga ku yaala uga jaale dabkaasi wuxuu baaday meherado aada u fara badan oo ka tirsan meheradihii ganacsiga ee uga jaale halkan waxaa ka dhaca khasaare weyn inkasta oo aan cidi ku dhimanin haddana waxa weeyaan khasaare maaliyadeed oo aada u fara badan ayaa ka dhacay hanti fara badan iyo dhismayaashina waa ay maaragtay ku shugteeleen oo isugu jiray bakaaha hostelarska ah kuwa retailerka ah bagaaslayaasha meerada dacadlayaal meelaha kusbaaskiska waxyaabaha laisku raxyo ku jira electroniska waa soo badan oo meherado fara badan oo kala taagi ku yaalaan marka runtii hanti aada u fara badan oo malaayiin doolar lagu qiyaasayo ayaa halkaasi ku shifyaashay ee ku gudaysay waan gartay guddoomiye khasaare weyn weeyi dabcan mar haddii bakhaar keliya uu ka kacay dabku haddana khasaarihii uu wada gaadhay ganacsato aada u tiro badan meesha ma jooga miyaa debdemis iyo wax u gurman kara si aan dabkaasi baaxadiisu usii fidine meeshii dabku ka kacay loogu xakamayn karo wallaahi sahraay haddaan debdemis joogin ama aan loo soo gurmanin khasaaraha intaaba uu ka badan lahaa debdemiskii degdama joogay hargeysa iyo boorama debdemiskuuna usoo gurmadeen waasuwaay waa sababta keentay inuu khasaaraha intaa kuba koobnaado suuqa dadku ka dhacay iyo sida khasaaruhu deeyahayna aada bay u kala fogyihiin markaa runtii waxaweyaan de waxa suuqay waxaadla aada uga qaatay debdemiska kadibna laga jaaco kuwa boorame iyo debdemiskii hargeysa intaba runtii oo aan aada iyo aada ugu ammaanayo ciidanka debdemiska qaranka janalka ciidanka booliska oo kusoo gulmay hargeysa maamulka heer degmo ee wajaale maamulka gabiley oo maayasina laga jeeday dadweynaha reerga jaale oo iyagana si aada uqaatay runtii haddaanu jirin way khasaare inta waa ka badan lahaa sara waa ka badan lahaa waan gartay guddoomiye laakiin waxaynu ognahay debdemiska ka yimaada boorama iyo ka hargeysa ka taga labaduba dabcan saacad in ka badan bay sii soconayaan xataa haddii ay dheereynayaan gurmadkoodu siduu kusoo gaari karaa dhismayaasha u jaalena waynu ognahay maaha dhismayaal adag intooda badan waxay ka samaysan yihiin waxyaabo daciif oo dabka xoog u fidin karaya oo hore u guban karaya yaa run inkasta oo waxa weya saacada inta badan aana debdemisku gaarayn oo boorame iyo hargeysa labadaba ay kusoo gaari karaa konton minid waxyaabaha sii hiriyo dadkana ay koy ka tahay dhismayaashaasoo runtii badnaa dhismayaal ka dhisnaa maaragtay sandaqado oo markii ay la gaadheen meelihii gaara ahaa dadku soo kureeyay haddana runtii dadka meesha ka kacay oo aada u waxaageynaa waxaa shalasa bixiyey meherado badan oo dadku gaari lahaa debdemiskaas intii ay la tacaalayeen debdemiska la taalo ayaa kusoo gaareen delisyada kalena kusoo gaareen marka runtii waxay waxa halkaa waxaa ka laga sameeyey dulmad aada u fara badan desainki ilaahi subxaana watacaala uu qadarinay way ka dhaceen meesha laakiin si fiican baa loogu soo gunay waan gartay marka sidan oo kale dab u dhaco xalku muxuu noqdaa yaa mas-uuliyadda qaata isla markaa dadkan ganacsatada ah wajaale waxaynu ka warhaynaa inay tahay magaalo aada u ballaaran oo ganacsi xoog lii ka socdo oo isku xidho somalilan iyo etoobiya markay dadka san oo kale dhibaata ugu dhacdo ma leeyihiin hab ay isku kaalmeeyaan oo ganacsatadaasi ku caydhowday oo kale dhaqaalo loogu kabi karo ama cid kale oo ay ku tiirsan karaan mise qofkii xoolihiisu gubteen waa inuu samir ka qaado waa markii u horeysay oo dad khasaaro intaa loo gaarsiisiyey keena uu ka dhacday khasaaro uu ka dhacay runtii waana waxa weeyaan hortii arrinka aad ka hadashay arrin muhiima ayay jiraan oo waxa weeyaan magaalo lagu jaalo waa magaalo ganacsigeed ganacsato fara badan marwa ay degan yihiin runtii waxa weeyaan waana markii u horeysay ee khasaaro inta loo dhaco oo uu dadku keeno waanay jiraan bidiyo ganacsato ah ayay jiraan marka insha allah bismillaahi baari waxaan rajeynaynaa arrintaas in si wanaagsan wax looga qabto dadkii meeshaa khasaarihii kusoo gaaray ilahna waxaan uga baryeynaa inuu cadow khayr bada ka siiyo ayaan ilaah uga baryeynaa kaasi wuxuu ahaa xamse maxamed cali guddoomiyaha gobolka gabiley oo khadka telefoonka goordhoweetay igu warramay halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ugu qaabilsan soomaaliya michael kitin ayaa hadal qoraal ah oo uu soo saaray kaga hadlay xaaladda soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun toddoba iyo tobanka waxa uu soo qaatay caqabadaha iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray soomaaliya iyo xaaladaha ay dadka soomaaliyeed wajahayaan waryaheena jaamac buulle jaamac ayaa warbixintan inoo soo koobay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael kitin ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay wajahayaan xaaladaha nololeed ee ugu adag adduunyada waxa uu sheegay in malaayiin qof ay la hardamayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen cawaaqibka ka dhashay abaartii ku dhufatay waxa uu sheegay in amni darradu ay sannadkan labada kun iyo toddobiyo tobanku ahayd mid qof walba oo soomaali ah uu la noolaa soomaalidu waxa ay u soo joogeen wakhtiyo adag iyo dhacdooyin foolxun sida qaraxii afar iyo tobankii bishii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho ee ay dadka badani ku laadeen inkasta oo ay caqabadahaasi iyo kuwo kale oo badani jireen haddana sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka waxa uu noqonayaa mid horumar dhab ah lagu tillaabsaday waana muhiim in la muujiyo xilligan oo kale oo wararka dhiilada leh ay haystaan tabinta warbaahinta taas oo hoos u dhigaysa sharafta soomaaliya abaartii ayaa laga hortegay oo waxyeeladeedii la xakameeyey waana mid ay mahaddeedu leedahay dowladda oo hoggaamisay dadaalka ganacsatada shacabka iyo qurba joogtaba sidoo kalena deeqbixiyayaasha caalamiga ah waxa ay noqdeen kuwo gacan furan hay-adaha gargaarka oo ay ka mid yihiin qaramada midoobay hay-adaha aan dowliga ahayn ee deegaanka iyo kuwa caalamiga ahba ayaa qabtay shaqooyin aad loogu mahadiyey oo lagu gaarayay dadka aafadu halakaysay oo hal milyan oo barakacayaal cusub ay ka mid ahaayeen sannadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa kale oo uu ku calaamadaysan yahay awooddii xukuumadda oo si nabad ah lagula kala wareegay mar kale dhismaha aqalka sare oo matalaya maamul goboleedyada siddeetan haweena oo loo dhaaliyey xildhibaannimada labada aqal oo u dhiganta afar iyo labaatan boqolkiiba dowladda cusub waxa ay qaaday tillaabooyin isbeddel ah oo haddii lagu dhaqmo ilaa iyo sannadka soo socdo sare u qaadaya nolosha ummadda tillaabooyinkaas waxaa ka mid ah heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda ee ku saabsan qorshaha amniga qaranka iyo dhismaha ciidanka xoogga iyo booliska nidaamka cadaaladda iyo ciqaabta iyo qorshaha horumarinta dalka oo la isku raacay markii ugu horreysay muddo labaatameeyo sano ah sidoo kale dowladdu waxa ay qaaday tillaabooyin lagu hagaajinaya hannaanka dakhli ururinta iyo maaraynta dhaqaalaha soo gala waana mid u horseedaysa dowladda qodobada ay ka midka yihiin in laga dhaafo deymo dalkan horey loogu lahaa kor u qaadista deymo dowladda iyo ganacsatada ay helaan maalgashi iyo lacago badan oo loo isticmaalo waxyaabaha aas-aasiga ah iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ugu dambayntiina waxaa michael kitton uu ku soo gebagabeeyey inuu qabo rajo fiican dhiirigelinna ay u tahay wixii la qabsaday isaga oo xusuusan sida ay xaaladdu u murugsan tahay weli soomaalidana waxa uu u rajeeyey nabad horumar iyo wadajir wadar ahaantoodba
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo inoo soo koobayay warbixinta ka soo baxday ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ugu qaabilsan soomaaliya michael kiton oo war qoraal ah ka soo saaray xaaladda soomaaliya sanadkan sii dhammaanaya labada kun toddoba iyo tobanka
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
dhallinyarada ku dhaqan magaalooyinka puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba waday olole ku saabsan dhirbeeris barnaamijkaasi oo ay ugu magacdareen guurso oo geed beer ayaa sida magacaba ka muuqata lamaanayaasha dhallinyarada ah ee qoyska yeegleelaa ay beeraan halgeed guddoomiyaha dhallinyarada hawshaasi isku xilqaamay cabdilaahi cali cartan oo v o eda u waramay ayaa sheegay in tallaabadani ay qayb ka qaadanayso koruqaadidda quruxda deegaanka wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaanu u waramay runtii arrintan guurso oo geed beer waxay ka timi markii hore xagga deegaanka somalilan gaar ahaan boorame gabile meelahaas runtii markii ugu horreysay oo laga hirgeliyay puntland oo waxay ahayd meeshii laga horgeliyey dhallinyarada isxilqaamayaasha guusha soo raac ee degmada burtinleh oo runtii markii ugu horreysay markii ay waxawey ka sameeyey burtinleh oo ujeedku ahaa qof walboo dhallinyaro ah oo guursada inuu geed beero laba arrimoodba waa leedahay kowda in deegaankai quruxdiisa kor loo soo qaado iyo labadaa qof isjacayl iyo maxabo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan waxaa moodaa marka in haddeer guud ahaan puntland oo dhan ay ku faafayso ee degmada boosaaso iyo gobolladii kaleba ay gaarayaan iyo degmooyinkii marka fikraddaas isxilqaam isxilqaamayaasha horumarinta puntland ee puntland horyaal uga ahaayeen waxaad moodaa maalin maalin ka dambeysa in deegaamada kusii faafayso waxaan rajeynaya insha alla isbedel deegaan oo qurux badan oo waddan wada dhir ah deegaamadeenna dhul saxaraaba xigeyna baa la yidhaahdaa marka insha allah raja dhulku inuu cagaar noqdo magaalooyinka qurux badnaadaan guursada geed beerna isuna siyaadayso qoys walba inay geedkaa marka ay beeraan xanaanayaan gacanta ku hayaan jacayl iyo maxabo iyo walaaltiniman ay ka dhalato dhalinyarada marka hore aroosyada markay guursanayaan oo kale dhalinyarada hoteelaha la tegi jiray adigu shaqooyin badan baa la qaban jiray marka arrintan markaad kusoo biiriseen guurso oo geed beer maxaa is oran kadhaa marka xilligan arooska oo noqon kara runtii waxay noqon karaysaa qof walbao dhallinyara markuu orosanayo arrintaas heshiis waxa weye labada qof rooska si u dhiganayaan qaabka udhiga lakiin haddeer waxaa mada xujo inay ku tahay qof walba oo dhalinya laba qof oo dhallinyaro mar walba istoorta in si uu ji usii jiro jiritaankooda dameeto xiriirkooda u xoogaysto inay geed beeraan si bulshada u manaafacsato deegaankii u gaaro deegaankii qurux isbedel biliceed kusoo kordhiyo kaalintaas bay ka cayaari karaysaa marka laba qof laba qof oo dhallinyaro ah laba qof oo yacni wax isku darsada ama isguursada runtii waxay ku tahay xujo inay beeraan geed marka waxaa lasi dhigi karaa waa aragti sii baahaysa maalin maalinta ka dambeysa waa aragti ku habboon waqtigan la joogo maadaama waddanku kabasho dibu kabasho uu kasoo kabtay waddanku in ay dhallinyarada roolkooda ay ka cayaaraan dhinaca waxqabadka iyo dhinaca dhareynta iyo dhinaca horumarinta iyo dhinaca bilicdaba inay intaba kusoo kordhiyaan arrintan runtii markaad la sheekaysato akhyaarta kala gedisan iyo waayo aragyadii dadka waayo aragga ee waqtiyada soo kala joogay marka laga sheekeeyo kun sagaal boqol iyo toddobaatameeyadii wixii ka dhameeyey dowladihii iskaa wax u qabso waxay dhihi jireen hadal yar iyo hawl badan iyo hanuunsanaanba waxa weye horumar lagu gaaraa maanta waxaa dhalinyada soomaaliyeed maanta waxaa moodaa inay baraarug jiro iskaa wax u qabso ay wadaan horumarkiina maalin maalin ka dambeysa lagu tallaabsanayo waxaa moodaa maanta sida loo dayactirayo laamiyada iyo meelahaas meelaha goobaha caamka in mashaariicda waaweynka ah sida wadooyinka waaweyn sidii loo dhisi lahaa loo sameyn lahaa iskuullo jaamacado inay ku xigi doonto dowladduna insha allah ay ka faa-idaysto xoogga dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama puntland ha joogaan ama meelo kale ha joogaan inay siyaasad cad u samayso kuna jahayso waxyaalaha caamka oo bulshada anfacaya kana qaadato kaalinteeda muuqata markii geedka la beero ee caruuska iyo caruusadda ma halkaasoo looga tegayaa mise waxay noqonaysaa in kormeer lagu sameeyo halkuu maraya geedkii biyo waraabintii bal waxaad arrintaa iga warra cabdullah sida gu sida guriga loo ilaaliyo unbaa geedka loo ilaalin doonaa runtii labada qof intay beeraan iskuma sawirayaan igu sawirna maaha laakiin hadda kuwii ugu dambeeyey laga sameeyey burtinle iyo boosaasa ugu dambeysay way wareejiyeen siligii bay ku xidheen ciddii waraabin lahayd bay u wakiisheen gacantay ku hayaan marka sida loo ilaaliyo guriga loo dhaqo biilka loo siiyo iyagana maalin dhaaf ama maalin walba loo geedkii loo waraabinaya gacantan loogu haynayaa ee ma ahan igu sawir iyo yacni istus laakiin waxay noqon doontaa tusaale qof walba sida guriga responsibility uga saaran yahay oo waajibaad uga saaran yahay in geedka marka uu beero ilaa intuu ka miro dhalayo uu gacanta ku hayo goobaha ku beeraysaan ama caruuska iyo caruusadda ay ku beerayaan waa halkee bal noo sharax goobaha ay ku beerayaan runtii way kala gedisan yihiin maadaama deegaanku ay kala baahi gedisan yihiin meelaha shaaracyada ah oo halbowlaha ah wadooyinka u ah oo runtii la arki karayo bilicda deegaankan wax kusoo kordhin karayo iyaga ruuxooda waxay beri ka maalin ku faanay noqon karayso inay ku beeraan marka sida shaaracyada dugsiyada jaamacadaha saasoo kaleeto goobaha soo kortay laakiin ilaa hadda meelaha laga sameeyey waxay ahayn meelo bulshada halbowlaha ah oo wadooyinka waaweyn magaala dhexdeeda ku dhex yaalla in laga dhex sameeyo kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi cali cartan oo ah guddoomiyaha dhallinyarada mutadawiciinta ah ee puntland oo isku xilqaamay in ay magaalooyinka ku beeraan geedo kala duwan waxaana u waramayey wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington boqolaal falastiiniyiin ah ayaa lagu xiray tan iyo markii ay gobolka ka dilaaceen banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhashay go-aankii xukuumadda washington ay ugu aqoonsatay magaalada qudus inay tahay caasimadda israa'iil islamarkaana ay ku sheegtay in safaaradeeda maraykanka ee magaalada tel aviv ay u rari doonto qudus mar kale ayaa falastiiniyiin dhagxaan tuuraya iyo ciidamada israa'iil oo rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa adeegsanaya ay isku hardiyeen jidadka dhimashana ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhacday wariyaha v o eda uga soo warama magaalada qudus jaysu semen ayaa warbixintan ka soo diray qudus waxaa soo koobayay cabdixakiim maxamuud shirwac muuqaal lagu duubay moobeelka gacanta shan iyo tobankii bishan ayaa muujinayay gabadh yar oo toddobiyo toban jir ah oo lagu magacaabo aheed tamiimi oo sida muuqata weeraraysa laba ka tirsan askarta israa'iil isniintii lasoo dhaafay ayaa maxkamad militari ay xukun ku riday gabadha hooyadeedii in adeerteedna ayaa sida oo kale ka muuqda muuqaalka fiidiyowga oo si weyn baraha bulshada u qabsaday saddexdooduna weli waa ay xidhan yihiin waa markii labaad ee xadhiggeeda muddada loo kordhiyo tan iyo markii la xidhay maalmo kadib markii muuqaalka fiidiyowga ah laga duubay oo dunida qabsaday gaabi laki waa qareenka qoyska aheyd
waxaan u aragnaa haddii xariggu uu ahaan lahaa mid la xidhiira baari socota marka muuqaalada fideoga la arkay aheyd goor hore ayaa la sii dayn lahaa laakiin sida ka muuqata dhaqanka booliiska xariggeeda waxa uu u egyahay sida ciqaab oo kale si loo bahdilo iyada iyo qoyskeeda waxaanse rajaynayaa in maxkamaddu ay soo afjarto arrintan xiisadda ayaa cirka isu sii shareertay dhulka falastiiniyiinta tan iyo markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu aqoonsaday qudusa caasimadda israa'il lixdii bishan disembar wixii markaa ka dambeeyey in iska hormaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya labada dhinac ayaa dilaacay waxaana ka dhashay dhimashada labiyo toban qof oo boqolaal falastiiniyiin ahna xabsiga ayaa loo taxaabay azaar abuzaruur waxa ay degan tahay baytlaxam
waa nala ku cadaadiyaa deegaankan waxay mar kasta isku dayaan inayna aamusiyaan islamarkaana ay naga ilaaliyaan inaannu kor u qaadno calankeena waxa aannu halkan doonaynaa inaannu uga sheegno in fariintayadu ay cad tahay jerusalem weligeed waa caasimadeenna
oran xasaan oo ah sharciyaqaan garabka bidixa ayaa ka mid ahaa kooxdii israa'iiliyiinta ah ee ku mudaharaadayay xamaas isniintii kooxdu waxa ay si kumeel gaadha u xandhibeen basaskii siday qaraabada maxaabiista falastiiniyiinta ah ee ku jira jeelasha israa'iil xasaan waxa uu fuulay baska si uu ugu cagajugleeyo qoysaska
halkan waannu idinka saari doonnaa xoog iyo rabshad cidna caawin mayso xoog iyo rabshad shaqayn mayso nagama cabsiin kartaan namana niga jebin kartaan wejigiinna foosha xun waannu ka tirtiri doonnaa dhoolacaddaynta waxba nagama kiin gelin haddii aydan fahmaynin marka aannu si fiican u hadlayno wax aad wax ku fahmi doontaan xoog haddii aannu go'aansanno xoogna waa idin dhibaatain doontaa kooxda xamaas ee qasa joogta ayaa waxay israa'iil ku cambaareeyeen iska horimaadkan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwaac oo inoo soo koobayay warbixinta uu magaalada qudus ka soo diray wariyaha v o e da jaysu semen markaana dhegaystayaal aan ku nasanno hees banaadiri ah
Go home.
galab wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaay halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waana galabnimo salaaso ah lix iyo labaatanka bisha disembar labada kun iyo toddoba-iyo tobanka idaacaddana waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo sahre ciidle nuur qodobadaan idinku hayna qaybaha inoo harsan waxaa ka mida doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo dabcan qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban goobaha codbixinta ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo salaasa albaabada loo furay guud ahaan dalka liberia si dadka codaynaya ay usoo kala doortaan ciyaaryahankii hore ee caanka ahaa george we iyo madaxweyne ku-xigeenkii dalkaasi joseph bokai oo si loo soo doorto kii usoo baxaya madaxweynaha bedeli doona haweeneyda xilka kasii degaysa ellen johnson sarlif bokai iyo we ayaa ku kala badin waayey midkoodna aanu helin boqolkiiba konton codadkii la dhiibtay natiijadii kasoo baxday doorashadii dalkaasi laga qabtay bishii oktoobar xiligaasi oo george weh uu ku guuleystay sideed iyo soddon dhibic afar boqolkiiba halka joseph bokaina uu helay sideed iyo labaatan dhibic sideed boqolkiiba codadkii ay dadku dhiibteen
afhayeenka aqalka kremlinka ah ee looga arrimiyo ruushka ayaa sharcidarro ku tilmaamay go-aanka uu hogaamiyaha mucaaradka raashiya alexi navalni uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda navalni ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada sideed iyo tobanka bisha marj dhici doonta kadib markii ay isniintii shalay ay guddiga doorashada ka hor istaageen inuu u ordo doorashada guddiga ayaa sheegay in go-aankooda ay u cugsadeen dembiyo musuq maasuq ah oo lagu soo eedeeyey navalni iyo taageerayaashiisa labaduba waxa ay ku tilmaameen eedahaasi kuwo la siyaasadeeyey
saddex ka mida booliiska dalka bakistan ayaa lagu dilay madaafiic ay soo tuureen ciidamada dalka indiya kadib markii qalalaasa uu ku dhex maray gobolka kashmiir war ka soo baxay milatariga dalka bakistan ayaa salaasada maanta lagu sheegay in xiisadaan la garanaynin wixii kiciyey darteed loo baalmaray xabad joojintii u dhexaysay labada dhinac ee indiya iyo bakistan oo saaka hubis ku weydaarsaday halkaasi ilaa hadda lama sheegin wax khasaare ah oo halkaasi ku soo gaadhay ciidamada dalka indiya balse waxaa la sheegay in afar askari oo indiyaana ay ku dhinteen rasaas ay sabtidii soo rideen ciidamada bakistan sidoo kalena wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada hindiya ay dileen hogaamiye kooxeed ku sugnaa meel u dhow magaalada sangarar ee ku taala gobolka kashmiir ninkaasi oo magaciisu ahaa nuur maxamed tantray ruushka iyo shiinaha ayaa labadaba muujiyey isniintii in ay doonayaan in xal nabadeed laga gaaro xiisada ka aloosan hubka nucleerka ee kuuriyada waqooyi iyo barnaamijkeeda gantaalada wasiirka arrimaha dibadda ruushiya sergey lafrof ayaa u sheegay warbaahinta dowladda leedahay in qofna uusan doonayn dagaal ka dhaca dhulka kuuriya isagoo intaasi raaciyey inuu rajaynayo in maraykanka aysan qorshaynayn in ay tallaabo militari ku xalliyaan xaaladda afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha huwa junyin ayaa sheegtay shalay mar ay warbixin siinaysay warbaahinta in dhammaan waddamada ay adkaysi muujiyaan ayna sameeyaan dadaal wax dhisaya si loo qaboojiyo xiisadda kuuriya
haatana waa xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la-aanta ee dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare haddii ay suurtagal tahay soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa maxayse faa'iido leedahay caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya ambasador abshir xasan abshir iyo dhaktar axmed cali axmed oo ah guddoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad waxaan ku bilaabayaa ambasador abshir xasan abshir waa mahadsantahay yaasiin waxbarashada lacag la-aanta ah waa muqadas waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada doctor axmed cali axmed waa mahadsantihiin waanaan soo dhaweynaya saaxiibkay abshir xasan abshir arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama ingiriiska loo yaqaano soomaalida horta wax ku cusub ma aha ilaa waxaa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysay inay jirta arrinkaas waana run sideedana tacliinta soomaalida gobonnimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamicad ilaa kuwa loo dirayo tacliinta bost graduateka la yidhaahdo jaamacadda ka shishayso master iyo b h d lacag la-aan bay dadka ku heli jireen waxaa weliba kasii cajaa'ib badan oo dadku badankooda aysan garanayn waqtigii isticmaarka markii la rabay in tacliinta cusub dalka la geliyo in ay adkaatay sababtoo oranayeen waalidiintu gaal miyaa caruurtayada gaalaynaya waxay kaliftay iska daa lacag la-aan inay ahaatay in caruurtii loo qoondeeyo cunto ay iskuulka ku dhex cunaan si waalidka faqiirka uu allaylhays yidhaahdo cunugaaga halkaa ha kasoo dhargo marka waxayba ahayd firii midka tacliintan lacag la-aanta mid kasii sarraysay ahayd marka waana arin fiican waana loo baahan yahay laakiinse su-aasha meesha taallaa waxay tahay ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaadhacayaan kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay laakiin hal wax baan doctoorka u sheegaya meesha hadday nabad la-aan ka jirto dad baa dhaliyay nabad la-aanta dadkaasna aqoon la-aan baa u geynaysa arrintan uu ka hadlay doctoorka oo ah intee laga keenayaa lacagta diyaar baa loo yahay donorsk oo dhan diyaar bay u yihiin ayagoo aada ugu mahadsan dowladda maraykanka aad baa ugu mahadinayaa inay kasoo jawaabta isla markiiba codsigii dowladda soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad baan ugu mahadinayaa waxaana u malaynayaa in kuwo kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida kuwait diyaar bay u tahay wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira guryaha canshuur baa laga qaadaa isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa ani anaga waa isku tashanaynaa aniga waxaan rabaa in soomaaliya isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna inaanan ka qaadan magaalooyin keliya hadda dowladda federaalka waxay qaadaa canshuurta iisheeg elaboorka iyo dekeda ayaa ugu badan canshuur deked iyo elaboor keliyana wadan laguma wadi karo marka waa inaan usoo jeesanaa inaan canshuur gobolada soomaaliya oo dhan ka qaadno oo lagu bixiyo waxbarashada waa taa wa kuu soo noqon dad badan oon fursad heli karin oo dadka faqiirka dadka saboolka inay fursad ka helayaan maxaad ku diidan horta waa sidaan u sheegay horeyba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la samayn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolona waa gudaheena oo dowladda markaa jirta midda kalena waa dibadda horta dibaddu fataadhuglayaal baanaan u aqaanaa waayo kun iyo laba kun iyo saddex iyo tobankii barnaamij weyn baa waxaa ku dhawaaqday unisef ayada oo maaragtay iska dhigayso koobiya adduunyada oo soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yidhaahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbaraynaa boqolaal milyan haddaysan belyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay unisef waxaa kusoo shubay u s aidka hadda uu ka hadleeyay waxaa ka qayb galay nimanka la yidhaahdo ingiriiska davida oo qeybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn n g o ya laakiin donorisa waa dowladaha wax bixiya waay waa dowlado lacagtii iyada ahayd halna lagama hayo mashruucii gotu iskuolkiina xamar waa soo dhaafi waayey waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambaysa iyadoo macalimiinta ka cabanayaan markaasaa noogu dambaysa shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waasaa dhinacii gudaha kuu soo haray warma nin askariga isaga ilaalinaya mushaar siin kari waaye baa wuxuu awoodaa weliba marka haddaad leedihiin iskuullada ha lagu shubo oo nabadgelye la-aan aanu qaadanayno waa wax fiican annagu waa dhiiri gelinaynaa arrinkan laakiin mids baan diidanahay waxa weeye nin baa la yidhi waa indhabeelay maalintuu indhabeelay bakayloon buu arki jiray markaasaa maroodi loo sheegay wuxuu yidhi bakayle intee kala egyahay soomaalido dhan xagga tacliinta dhinacaasi ka yihiin oo waxaa naloo ogol yahay maxaan idhahdaa xisbiyo kala duwan inaanu samaysano hadda soomaaliya afarteeda keys waxaa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa digteetarnimo la gelinaya waxaa leeyahay manhaj ka haddaan la qaadan iyadoon manhaj ahayn manhajna maba jiro hadeertaan waxaa laga hadlaya waa syllabus oo ka hooseeya manhajkii dhalay ma hayno siyaasadii dhasha ma hayno boolicigii dhale ma hayno ideologigii dhale ma hayno falsafadii kow ay kasoo kacda ma hayno hoos baanu ka bilowna geed aan la abuurin mirihiisa gurida marka waxaa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la-aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka haddii qalad ku jirana dee maxkamad baa laisla tagaa ciyaalku gaalnimo naga barayaa baa laleeyay taasaa qabanaysa hadday wax bixin karaan waa ahlan wasahlan oo ciyaalkayaga annaga hadda dadka wax barta oo badanaa lacagtooday ku bartaa boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa si- boqolkiiba sideetan baan waxbaran kaas lacag la-aan awgeed ciyaalkaas waxbar boqolkan labaatan oo isdaberi karto tacliintayadeedu sarraysa qaadan karana dee u ogolow abshir xalka soomaaliya xagga waxbarashada aad u hayso maxay tahay waxaa la rabaa jiilka soo socdo in l- la baro soomaalinimadii in la baro in muwaad eh, in wadaninimadii la baro waxaan u leeyahay in eh, cur- eh, curriculumka hal manhaj waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay abuufgareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay anigu ma dhahayo privatka iyo yaanan private jirin ya ma garatay marka saas weye e- e, waxaa weye privateka ardada ay hayaan oo boqolkiiba labaatana way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay usoo gudbiyaan dowladda wasaaradda waxbarashada inay usoo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinaya manhajkooda la fiirinayaa e, wax miyuu u dhimayaa e, wadaninimada dhaqanka diinteenna waxeena miyuu wax u dhimayaa soo saas maa maya soo maa wasaaraddu waa qiimaynaysaa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garata intaasaan kaa dhihi lahaa arrintaas aad iyo aad ayaad umahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen ambasador abshir xasan abshir iyo dr axmed cali axmed gudoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodiga ay tahay inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno had ilaahay raalliga noqo sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka dooda gaaban dhegeystayaal waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere markaana kusoo dhowaada barnaamijka amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda maraykanka ayaa fasaxa ciidda masiixiga ku jira madaxweyne donald trump oo hadda ku sugan gobolka florida ayaa fasaxan u dhadhan gaara u leeyahay kadib markii saaxiibbadiisa jamhuuriga ee koongareeska ku jira ay meel mariyeen sharci cashuurta wax lagaga beddelayey waa sharcigii ugu horreeyey ee trump iyo saaxiibbadiisu ay ku guulaystaan muddadii sannadka ahayd ee uu xilka soo hayey aragtida laga qabo cashuuraha waa mid ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee waaweyn ee maraykanku haddaba aragtida uu mid walbaa qabo waxaa ka hadlaya jibriil sheekh maxamed oo dhaqaalaha bartay barananka jaamacadda ohio state walaal waad mahadsan tahay Eh, dabcan labada eh, xisbi fikir ahaan waxay kala qabaan laba arrimood oo dhaqaalaha dalka lagu kabi karo xisbiga jamhuuriga wuxuu qabaa waxa ay dhaqaalayahanadu dhahaan supply side economics oo dadka taajiriinta ah ama hantiilayaasha ah ama shirkadaha in loo turo oo lacagta loo daayo si ay shaqooyin u abuuraan ganacsi u abuuraan wax u sameeyaan bay qabaan qoladan kale waxay qabaan dadka danyarta ah iyo dadka shaqaalaha ah in maaragtay canshuurta laga yareeyo si ay lacag ay isticmaalaan u helaan lacagtaas ay isticmaalayaan ay uga faa'iidaystaan shirkadaha iyo ciddii wax soo saar samaynaysa haddaba sidee ayaa dadka caadiga iyo shirkaduuba ay cashuur dhimistan uga faa'iidaysanayaan waa kan xareed maax oo shahaadada b h d-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda southern illinois horta kow waxaa muhiima in meesha laga sheega waxa weeye canshuurta shakhsiyaadka laga dhimayo ma aha wax joogto ah shan toban sano ka bacdi waxaa ku dhacay wa yacni wa expa ma sii jiri doonto so waa wax wakti kooban ah toban sanay ku eg tahay tan kambaniyaasha loo sameeyey oo runtii aada u weyn ah oo boqolkiiba soddon iyo shan ay bixi jireen oo malaynaa haddana waxay bixina boqolkiiba labaatan iyo kow taas waa yacni weligeedba waa jiraysa waa permanent oo wax oo iska dhimayaan maahan marka taasaaba qeybta ugu horta halkaas ka jirta dabaq dabaqyada dabaqada dhexe dabaqada hoose dad ku jira hadda waxaa heleen oo yacni waa waa laga yaabaa dhowrka sano soo socda in me- qaab qaar kamid a inay xoogaa lacagta laga laga qaado ay hoos u dhacdo laakiin ma ahanba wax sii jiri doona so taasaa horta meesha ku jirta Eh, tan labaad markii la fiiriyey habka ay u sameeyaan run ahaantii dadka meesha hoose kusii jira waa dadka ugu liitaa oo faa'iidada ugu yar ka helaya sababto marka horena lacag ma samaynin wixii meelihii kale irdihii kale wax kasoo gelgeli jireen dowladda wax kasii jirtana way kasoo xirxirayaan marka demo- republicanka ama nimanka jamhuurigu warkoodu inay iyaku kambaniyaashan waaweyn iyo dadka xoolaha leh inay xaggooda u janjeeraan waa wax la iska ogyahay ayakuna ma diidana oo run ahaantii ma diidana laakiin dooday wadaana waxa weeye dadka taajiriinta ah hadday wax wax la- wax la- wax ay lacag dheeraha helaan dadka ka faa'iidaya laakiin arrintaas waa arrin soddonkii sano lasoo soo dhaafay yacni mar walba oo la sameeyo wax ka soo faa'iiday ma jirto kambani weyn oo canshuur celin la isaga sameeyo iyadoon weliba loo aaba yeelin qofka kambanigan maxuu ka shaqeeyaa muxuu qabanayaa eh, ma- maalgashi intuu ku sameeyaa la iska sameeyo uun wax gooniyo dhaqaalaha maraykanka soo kordhinaysa ma jirto hay-ada madax bannaan oo qiimeeya raadka uu sharcigani ku yeelanayo miisaaniyadda maraykanka ayaa isku raacay inuu miisaaniyadda wax weyn ka dhimi doono sannadaha soo socda sida uu mar kale sharxayo jibriil sheekh maxamed Eh, runtii lacag ilaa iyo eh, hal dhibic hal iyo bar macnaha trillion dollar ah ayaa la sheegay inuu ku birin doono deficitka ama lacagta eh, ka maqan dowladda khasmadeeda oo lacagta ay dowladdu tahay inay soo amaahato Eh, arrintaas arrin lala yaabo weeyaan sababtoo ah dimqra- eh, xisbiga jamhuurigu waxay u taagnaayeen in dowladda aanay deyn qaadan inaanay lacagta ay haysato lacag ka badan adeegsanin En, waxay hadda ku doodayaan trump iyo jamhuurigu in eh, canshuurtan la dhimay ay keeni doonto in dhaqaaluhu uu aada u koro taana ay ka dhalan doonto in ay isbixiso lacagtan oo lacagta kasoo xaroon doonta dhaqaalaha eh, u baaqda shirkadaha iyo canshuurta ay bixin doonaan oo korodho darteed iyo dhaqaalihii oo kobca darteed in lacag ka fara badan lacagta ay dowladdu hadda qabato ay dowladdu qaban doonto sidaasna ay isu bixin doonto laakiin muddo toban sana gudahood one point five ama hal iyo bar trillion oo dollar oo deficit ah ama eh, qabyo ah baa geli doonta ee khasnada dowladda maraykanka haddaba goorma ayuu sharcigani dhaqan gelayaa goorma ayaase dadka shicibka iyo shirkaduhu ay arkayaan canshuur dhimistan Eh, sharciga madaxweynuhu laba iyo labaatankii eh, bishan december ayuu saxiixay wuxuu meel ma- eh, hirgelayaa bisha koowaad oo january laba kun iyo sideed iyo tobanka Eh, dadka caadiga ah oo shaqeeya waxay jeegagooda ka dareemi doonaan eh, isbedelkaas bisha labaad bilowgeeda jeegaga u iman doona marka sanadkaasuu eh, eh, hirgelayaa toban sano ayuuna eh, sidaan horey u iri dadka eh, shaqaalaha ugu egyahay laakiin shirkadaha saameynta uu ku leeyahay waa mid rasmi ah guusha meelmarinta sharcigan waxaa aad looga arkay xaflad ay madaxweynaha iyo saaxiibadiisa jamhuurigu aqalka cad ku qabteen taas oo loo arkay inay waxoogaa kabadbadis ahayd marka loo barbardhigo sida ay u dhaqmi jireen madaxweynayaashii isaga ka horreeyey marka ay ku guulaystaan meelmarinta sharci iyaga muhiim u ah xareed maax ayaa mar kale arrintaasi sharxaya horta waxaan dabaaldega waxaa wata madaxweynaha waaye madaxweynaha maraykanku saa dad badanba la socdaan waa nin tviyada iyo in meelo laga arko iyo in qof wax ku guuleysta iyo yacni wax saas buu kusoo kodhex asagu kusoo dhex eh, tababartayba oo nin tviyada wuxuu programming kulahaa jiru ahay qof jecel waaye inuu dhaho wixii asaga u arkay inuu guul u arko uu guul u sheegto asagaa marka waxaan ka dambeeyey oo samaynayay run ahaantiina actually waxa meesha waxaa ku jiraba markuu madaxweynaha u tartamayay waxyaaba ku tartamay waxaa kamid ahayd inuu dadka taajiriinta canshuur celin gooniya u samay dooninin in uu dadka oo me- dabaqada hata fikradaha uu watay qaar badanoo kamid a waxa weye fikradaha dadka dimuqraad xisbiga dimuqraadiga watay laakiin hadda waxay u muuqataa asagu weliba markii la fiiriy sanadkii lasoo dhaafay oo waxyaaba badan ku ku guuldareystay muhiimada koowaad wuxuu saaraya in la dhaho waxbuu saxiixay waxbuu ku guulaystay laakiin arrimaha hoose iyo iyo iyo waxyaabaha ku qoran sharciga iyo asagu wax uu kala ogyahay oo kala socdo run ahaantii ma jirto madaxweynaha Demo- republicaanka xisbiga republicaanka waxaan soo qortay waa u keeneen wuxuu asagu ma hadduu ka helayo in loo dabaaldego oo loo saacabiyo tviyada laga arko taas baa u danaheed wax ku qoran hadda ilaa hadda maaragta dan gooni inuu ka siilayaha ma u malaynaya
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga oo u dabaaldegaya sharci la xidhiidha cashuuraha oo dhowaan uu koongareeska maraykanku meel mariyey intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socotinayay barnaamijkaasi ee amuuraha maraykanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna dhinacii ciyaaraha waxaa inoo hayaa nuur xasan bukhaari
haddii aan dhegaystayaal ku horeyno ciyaaraha premier leaga ee ingiriiska kulan xiise leh ayaa hadda waxa uu dhex marayaa kooxaha tottenham iyo southampton ciyaartan oo ka tirsan kulanka maalinta loo yaqaano baxindega ingiriiska oo maanta oo kale ku beegan waxaa hadda kooxda tottenham ay ka horkacaysaa afar gool iyo gool saddex laba ka mid ah goolasha waxaa tottenham u dhaliyey weeraryahankooda harry kane goolasha kalena waxaa keenay del ali iyo ciyaaryahan hun minson goolka kooxda kubadda cagta southamptonna goordhow ayuu dhashay ciyaaraha kalena waxa ay bilaaban doonaan goordhow oo galabta ah kooxda westenham ayaa la ciyaari doonta barnamouth chelsea waxa ay gurigeeda ku martigelinaysaa kooxda brighton and hove albion harrishield town iyo stoke city ayaa is arkaya manchester united oo ku jirta kaalinta labaad ee ciyaaraha ingiriiska waxa ay la dheelaysaa kooxda benley lester waxay u safraysaa kooxda watford halka kooxaha west bromwich iyo everton ay fooda isdiri doonaan liverpoolna gurigeeda ayay ku marti qaadaysaa kooxda kubadda cagta ee swansea horyaalka premier leaga waxaa weli horkacaysa kooxda manchester city oo leh shan iyo konton dhibcood waxaa ku xigta manchester united oo leh laba iyo afartan dhibcood chelsea kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa waxaana ay leedahay sagaal iyo soddon dhibcood booska afraad waxaa degan tottenham oo leh toddobo iyo soddon dhibcood kaalinta shanaadna waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee liverpool dhinaca talyaaniga horyaalka siriaada toddobaadkan waa laga nastay laakiin koobka loo yaqaano kooba itaaliya oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dalkaas ayaa kulan ka mid ah caawa dhacaya lazio ayaa waxa ay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee fiorentina habeen dambena kooxaha milan iyo inter oo ah laba koox oo isku magaalo ah ayaa isku arkaya tartankan waxaana kulankii ugu dambeeyay ee labadan koox ay saddex gool iyo laba gool guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee inter la arki doono cidda badisa ciyaartaasi labadaasi koox ee xafiilkanka uu ka dhexeeyo dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta haddii aan dhegeystayaal intaasi ku dhaafno wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha markaana sahre cidla aan ka codsado inay noo akhriso wararkii caalamka ugu waaweyna mahadsanid nuurow goobaha codbixinta ayaa subaxnimadii hore ee saaka oo salaase ahayd albaabada loo furay guud ahaan dalka liberia si dadka codaynaya ay usoo kala doortaan ciyaaryahankii hore ee caanka ahaa george weh iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi joseph bokai oo usoo baxay amaba si loo soo doorto kii ku xigi lahaa madaxweynaha hatan xilka kasii degaysa ellen johnson sarlef bokai iyo weh waxa ay ku kala badin waayeen oo midkoodna aanu boqolkiiba konton helin codadkii la dhiibtay bishii oktoobar ee sanadkan doorashadii dalkaasi ka qabsoontay ruushka iyo shiinaha ayaa labaduba waxay muujiyeen isniintan isniintii shalayto in ay doonayaan in xal nabadeed lagu gaadho xiisada ka aloosan hubka nukliyer-ka ee kuuriyada waqooyi iyo barnaamijka gantaalaha ridada dheer ee ay inta badan tijaabiso wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lovarof ayaa u sheegay warbaahinta dowladdu leedahay in qofna aanu doonaynin dagaal ka dhaca dhulka kuuriya isagoo intaasina raaciyay inuu rajaynayo in maraykanku aanay qorshaynin in ay tallaabo milatari ku xaliyaan arrimahaasi nuur dhinaci heesa maxaad inoo haysaa waa mahadsantaha saaraha dhanka heesaha ayaanu eegi doonaa waxaana farta taagtay farsamo yaqaanka jeymi oo dhahaya aniga ayaa soo xulay aanu wada dhegaysano
xodxodiyo xaraga dhigay xuduudna jacayl xadkii gelin xishoodo hablaha anxaalay adibsay aragtidaadii anuu xodxodiyo xaraga dhigay xuduudna jacayl xadkii gelin xishoodo hablaha anxaalay adibsay aragtidaadii y xubnahaaga kala shuban intaadan xajaad ka xadatayn sunniyo xirribaha isku wada xidhan xusuusta jidhkaagan caadalahu calay dambiyaan hurdada laday warmooy xubnahaaga kala shuban jidkaadan xajaad ka xaadatayn suniya xiribaha isku wada xidhan xusuusta jirkaagan caadalaho calayta miyaan burdada ladayn aniyo beeni waa iga xaaraan xisaabinta xaawalay nool hormooyina taan xushaa tahay aniyo beeni waa iga xaaraan xisaabinta xaawalay nool hormooyina taan xushaa tahay
anoo xooriyo xareed sacad xamooyo jacayl xogtii hayn xurmada guuriyo raxalay cidigu dhisay aragtidaadii anoo xooriyo xareed sacad xamooyo jacayl xogtii hayn xurmada guuriyo raxalay cidigu dhisay aragtidaadii daymada xishoodka abdiga quruxdooda ku xasilay xididka yuusufaan ciddaa xigin xalaawa jidinka aan xagan iyo xarmiinka la daawada tahay cagliyay daymada xishootkale abdiga quruxdooda ku xasilay xididka yuusufaan ciddaa xigin xalaawa jidinka aan xagan iyo xarmiinka la daawada tahay aniya beeli wayga xaaraan xisaabinta geesixay nool xaqiiq wiikaan xushaa tahay aniya beeli wayga xaaraan xisaabinta geesixay nool xaqiiq wiikaan xushaa tahay
anuu xayskan xiise guur dhigay hubeera jacaylka xaajiyey caslada xilika gaarayeysiday kadib xisay aragtidaadii anuu xayskan xiise guur dhigay hubeera jacaylka xaajiyey caslada xilika gaarayeysiday kadib xisay aragtidaadii warmooy xubnahaaga kala shuban jidkaadan xajaad ka xadatayn suniya xiribaha isku wada xidhan xusuusta jirkaagan xaadalaw calayta miyaan burdada laday warmooy xubnahaaga kala shuban jidkaadan xajaad ka xadatayn suniya xiribaha isku wada xidhan xusuusta jirkaagan xaadalaw calayta miyaan burdada laday aniyo beeni wayga xaaraan xisaabinta xaawalay nool hormooyina taan xushaa tahay aniyo beeni wayga xaaraan xisaabinta xaawalay nool hormooyina taan xushaa tahay
garaad xaakimkeenu kugu xeer salaam maxaas fiican buu inoo soo xulay nuuro oo ninkaasi jeemiye codk waa laga yaabay dookiisa aad iyo aad buu dooq wanaagsany isagoon heesaa soomaaliga fahmin haddana waana toddobaadka labaad aad oo iyo aad noo soo xulaya aad iyo heesaha.
aad dhinaca injineerkana waa subayr dayib waa nuur xasan nuur iyo sahre nuur sahre ciidla nuur oo idile sidaa iyo nabadgelyo madamin la xiisayaa tahay cajigi ku dhalaa xasuus mudan codii ku dhasho habdhowr kale xeradad ku kortaa xajii ka fog dhul baa tahay garasho xeel dheer xalaawa jidinkaan xagadiyo xarunka la daawada tahay codii ku dhasho habdhowr kale xeradad ku kortaa xajii ka fog
tuned.